habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosadi kaga imaanaysa washington waafiid isniina bisha agoston ay ku beegan tahay toddoba sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad naga dhegaysan karaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysigii ku saabsan gulufka milatari ee dowladda soomaaliya diyaarinayso ay ka dhannaa kooxda al-shabaab waxaan idin cadaynayaa in madaxweyne uu muddo joogi doono caasimadda galmudug ee dhuusamareeb halkan oo ah bartii laga hagaayey howlgalka wejiga labaad ee al-shabaab looga xoreynayo guud ahaan soomaaliya
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oo aan idin hayaa faahfaahin ku saabsan heshiiska kalluumaysiga ee soomaaliya ay u cusboonaysiisay kalluumaysatada china waxaanu kula heshiinay shirikadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan waxaa kaleenu ku heshiinay oo markii ugu horeysa laftigeedu haddaanu arintaa ka hadalno in market weyn iyo wax la process center iyo colstorage wax layihahdo oo oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystiya sarkaal sare oo etoobiyan ah ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka gobolka maxaarada inay isku dayayaan inay afgembiyaan dowladda federaaliga etoobiya iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaallo keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad deg deg ah dagaalada u dhexeeya maleeshiyada faana iyo ciidamada qaaranka ayaa weli sii socday dhammaadkii toddobaadka dadka degan gondar magaalada labaadii ugu weyn gobolka maxaarada ayaa sheegay in hub culus oo bilowday axaddii ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimadii isniinta maanta dagaalka ayaa durwaba noqday xaalad amni oo ah midda ugu daran etoobiya tan iyo markii dagaalkii sokeeye ee gobolka tigrey oo darsila gobolka maxaarada uu dhammaaday bishii noofembar tamasgen tirone oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka etoobiya kaas oo loo xilsaaray in uu la socdo fulinta xaaladda deg deg ah ayaa qareen maleeshiyaad ay qabsadeen magaalooyin iyo deegaano dhowr ah xoogaga tuugada ah waxa ay ku howlan yihiin hadaf iyo ujeeddo ay ku doonayaan inay ku afgembiyaan dowladda gobolka kadibna ay ugu gudbaan nidaamka federaaliga ayuu tamasgen ku yiri hadal uu axaddii baahiyey kaas oo markaasi ay baahisay warbaahinta fana broadcasting ee afka dowladda ku hadasha afhayeenka dowladda legese tullo ayaa sabtidii sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen inay xidhaan qaar ka mid ah kuwa ka dambeeya xasilooni darrada sida ay warka u dhigeen kooxda fana ayaa ah maleeshiya dagaalyahano ka qorata qowmiyadda deegaanka taas oo ciidamada qaranka ee e n d f xulufo kula ahayd dagaalkii gobolka tigrey dhibanayaasha kenya ee qaraxii safaaradda maraykanka ee nairobi ayaa isniinta maanta dib usoo cusbooneysiiyey baaqiyo magdhowa oo ay ka doonayaan washington iyadoo ay kenya xusayso shan iyo labaatan sano guuradii kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa halkaasi ka dhacay ee safaaraddaasi lagu qaaday qarax xoogan ayaa lagu weeray safaaradda maraykanka bartamaha magaalada nairobi agost toddobadeedii halkaasoo ay ku dhinteen qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan shan kun oo qof oo intooda badan ay ahaayeen dad lugeynayay ama shaqaale xafiiso oo ku sugna dhismooyinka xigxiga daqiiqado kadib qarax kale ayaa gelgeliyey xarunta safaaradda maraykanka ee daarisalaam ee dalka tanzaniya qaraxyada mataanaha oo ay sheegatay kooxda alqaacida ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya qof waxaana ay qaabeeyeen sida jiilalku ay u fakaraan ammaanka sharciga weerarku weli waxaanu ka dareemaynaa qayb cusub oo jirkayaga ka mid ah waxaana uu yahay mid weli sii jira iyadoo rubca qarni ay kasoo wareegatay ayay tiri anisa muwellu oo ninkeeda ku weeday qaraxa waxa aan weydiin karnayn waa magdhow ayay tiri iyadoo ay u sacbatumayeen dhowr boqoloo qof oo kale oo isugu soo baxay munaasabad lagu xuseeyey dadkii lagu dilay weerarka taasoo ka dhacday xarunta beerta xusuusta ee caasimadda kenya corolin mathuka oo xubin ka ah kooxda dhibanayaasha ayaa ku boorisay koongareeska maraykanka in uu ansixiyo sharciga lagu daboolayo qarashaadka caafimaadka iyo kharashka waxbarashada ee kuwii ka badbaaday weerarkii qoysaskooduba wargoboleedka ekowas ee galbeedka afrika ayaa sheegay in hogaamiyaashooda ay khamiista ku kulmi doonaan wadankaasi nigeria halkaas oo ay kaga arrinsan doonaan qalalaasaha ka taagan dalka niger kuwaas oo hogaamiyaasha milatariga ay ka biyadiideen in ay xukunka kusoo celiyaan dowladii rayidka ahayd ee sida dimuqraadiyadda loo soo doortay halkaasoo xukunka ay kaga tuureen dhowr toddobaad ka hor madaxa dalalka ekowas waxay qaban doonaan shir madaxeed kale oo aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda niger shan iyo tobanka xubnood ee ururka ayaa sheegay falcintii ugu horreysay ee rasmi ah kadib markii niger ay iska dhigatirtay warkii kama dambaysta ahayd oo ku ekayd sakhdii dhexe xalay axaddii si ay u soo celiyaan madaxweyne maxamed buzuum oo xilka laga tuuray waxaa ekowas hore ugu hanjabtay in ay weerar ku qaadi doonto milatariga afgembiga sameeyey warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa ee dunida aan idinkugu hayo madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa weli ku sugan magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug halkaas oo uu doonayo inuu kula dardaarmo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha hogaaminaysa dagaal ka dhana al-shabaab oo bartilmaameysanaya degmooyin ay ka midka yihiin ceelbuur iyo galhareere haddaba fadhiga kumeelgaarka ee madaxweynaha ee magaalada dhuusamareeb iyo howlgallada halkaasi ka socda ayaan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo aan weydiiyey qabanqabada halkaasi ka socota iyo sida halkaasi ay xaaladdu hadda tahay waa mahadsan tahay baxdiina v o e ugu horeyn madaxweynuhu wuxuu soo gaaray galmudug waxauna ahaa safarkiisu safar ka duwan safaradii hore oo ku qatamay dib u xoreynta dalka guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug waxauna xarun ka dhigtay caasimada galmudug ee duusamareeb waxaana la rajeynayaa maalmaha soo socda guluf aada u ballaaran oo lagu qaado degmooyinka ceelbuur iyo galhareeri dhanka kalena gobolka mudug deegaanka bacadweyn caad iyo acmaare ilaa iyo shabeelow deegaanadaas oo dhan ayaa la rabaa in al-shabaabkii laga saaro run ahaantii si dardar leh ayayna ku socotaa waa gartay marka madaxweynaha imise ayuu joogi doonaa magaalada dhuusamareeb
hadda halkan kama sheegi karo balse waxaan idiin cadaynayaa in madaxweyne uu muddo joogi doono caasimada galmudug ee dhuusamareeb halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee al-shabaab looga xoreynayo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug marka madaxweynuhu waa nala joogayaa howlgaladana asagaa hogaan u ah taliska guudna fadhiya waa tahay howlgallada ka dhanka al-shabaab tan iyo markii dowladdan cusub ay bilaabatay meelo badan ayaa looga qabsaday shabaab dagaalo iyo meelo kalena waa isaga baxeen dabcan marka waxaa la isweydiin karayaa maxay ku dhacday in ay intaan u qaadato marka la fiiriyo deegaanadii kale ee shabaab laga saaray deegaanadan hadda aad ka dhawaajisay ee ceelbuuri galhareeri iyo deegaanada kale ee camaare iyo qeybo kale oo gobolka mudug ka tirsan maxaa intaasi ay ku dhacday inay qaadato maxaa ma culeysyaa jiray sidee bay wax u jiraan
wax culays ah ma jiro balse markii howlgalku bilaawday ilaa iyo hadda waxaa al-shabaab laga qabtay wax ka badan boqol goobood oo ay fadhiyeen oo degmooyin deegaano tuulo iyo goobo ay ku sugnaayeen ah ayaa lagala wareegay waxaa laga dilay wax ka badan kun askari intaa in la-egna waa laga dhaawacay howlgalka baaxadda leh wadankaanay shan iyo tobanka sano ka badan joogeen looga xoreynayay maalinba heer buu soo gaarayay maalinba meel buu soo gaarayay marka dee one day laguma soo afjari karo dad shan iyo toban sano ukumahoodii mataqaanaa waddanka dhigtay galmudug deegaanada ay ku kare ku ku hareen aada ayay u kooban tahay ayagiina maanta imaanshaha galmudug waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin iyo dhiig cusub oo lagu shubay howlgalkii horey u socday ciidamada galmudug ciidamada qaranka ciidamada macawisleyda oo iskaashanayana waxaa la filayaa ilaahay adduunyada in dhowaan ay soo afjaraan waayahay mudane madaxweyne ku-xigeen rajada aad ka qabtaan marka in deegaanada hadda shabaabka ku haray ee galmudug in laga saaro oo gacanta dowladda ay soo gasho intee bay gaarsiisan tahay rajadu waa boqolkiiba boqol diyaargarowgana aad buu u sarreeyaa xaqiiqdii ku dhowaad toban kun oo askari oo ciidamada qaranka laba kun oo askari oo ciidamada galmudug ah kumanaan kale oo ciidamadii deegaanka oo mataqaanaa macawisleyda ah ayaa heegankii ugu dambeeyey ku jira xaqiiqdii dhiirigelinta madaxweynaha iyo mataqaanaa hagitaanka madaxweynaha oo ah taliyaha ciidamada qalabka sidana ku shaqaynaya marka waxaa la rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaa badan in wejiga galmudug laga soo jeesto kadibna loo gudbo wejiga koonfur galbeed iyo iyo jubbalandba
mararka qaar waxaa dhacda in deegaanada ay ciidanka dowladda shabaab ka saaraan ay dib uga baxaan ama shabaabkii laga saaray ay dib ugu soo laabtaan oo weeraro xoogan ay ka geystaan khasaare xooganna meesha uu ka dhasho bal arrimahaasi ka waran maxaa idinka kaga qorshaysan hadda deegaanadan aad sheegaysaan inaad doonaysaan inaad ka qabsataan kooxda al-shabaab run ahaantii dee dagaal marba dagaal hadduu dhaco waa guul iyo guuldaro labadaba waa waa la fishaa balse ciidamada xoogu waa guulaysteen marka aan ku leeyahay in ka badan boqol goobood oo la isku mutay ayaa shabaab looga awood batay oo laga saaray maantana waa waxa weeye aad bay runaantii awooddooda u wiiqantay waxyaabihii hore ee dhici jirayna casharaa laga bartay wax badan oo isbeddelaana waa la sameeyey waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo hawshaasi in mataqaanaa shabaab meel looga soo jeesto lana soo afjaro
madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada dhuusamareeb iigu warramayey habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale maanta waxay ku beegan tahay shan iyo labaatan sano guuradii kasoo wareegatay weeraradii maraykanka weeraradii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee nairobi iyo sidoo kale xarunta daar es salaam halkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya in ka badan laba boqol oo qof waxaana lagu xus arrintaasi ku saabsan lagu qabtay magaalada nairobi ee xarunta wadanka kenya warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a intisaar saalax xuseen weeraradaasi ayaa waxaa ku dhintay laba boqol iyo toban iyo saddex qof iyadoo afar iyo toban ka mid ah dadkaasina ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay maraykanka waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo afar kun oo ruux weeraradaasi ayaa la tilmaamay in fikradooda uu lahaa hogaamiyihii al-qaacidada usaama bin laadin kaasoo la dilay sannado kadib dadkii weeraradaasi lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa fawsul cabdulaahi maxamed oo ahaa hogaamiyihii hore ee al-qaacidada bariga afrika oo muqdisho lagu dilay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii iyo abu anas al liibi oo u dhashay dalka liibiya oo ciidamada maraykanka ee qaaska ah ay gacanta ku dhigeen sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii wuxuuna labadii bishii koowaad ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka khaalid alfousi oo taageero weyn u ahaa hogaamiyihii hore ee al-qaacidada una dhashay wadanka sacuudiga ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu helay inay qorsheeyeen weerarkii ururka al-qaacida ay ka fuliyeen safaaradaha maraykanka ee bariga afrika haddaba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee guddiga ganacsatada soomaalida islii xuseen maxamed aar oo nairobi ku sugnaa xilliga uu dhacayay weerarkii safaaradda maraykanka ee nairobi ayaa ka sheekeynaya sida maalintaasi ay wax u dhaceen taariikhda maanta ku beegan annagoo isli joogna labciyo tobankii duruur meelaha ayaa waxaanu maqalnay dhawaaq aad iyo aad u weyn oo xagga magaalada weyn naga xiga kadib intii ay qaadan toban daqiiqadood waxaana soo jeeday baabuur badan iyo dad badan oo ordiya markii markiina qodada jaraa'id wadayaashu iyo tiwiyadu meeshii bay gaadheen tifigii baanu furnay waxaanu aragnay gurigii oo dumay safaaradda maraykanka gurigii ku dhowaa oo muraadihii oo dhan daateen markaa newskaanu dhegaysanay waxay ahayd arrin aad iyo aad cajaayib u leh maxay noqotay safaaradda amerikanka waxaan aad u xusuusnahay aad iyo aad baa securitigooda u adkaa ilama maanta anigoo xuseen ahaan waxaan isweydiiyaa gaadiga gaadigan siduu gudaha ugu galay markii waxaa la yidhi gaari waxa qarxiyo sida ayaa soo galay markaa gurigu ku qarxay markaa dad badan baa ku dhaawacmay biyo badan baa ku burburay dadkii meelaha aada uga dhowaa oo dhan waxaa aada u dhaawacay muraayadihii guryaha ka soo daadanayey ayaa aad dhowr boqoloo qof ayaa lagu xisaabiyey inay meesha dhaawac ka gaadhay dhimashaduna aad bay u badnayd marka intaasaan ka xusuusnahay shan iyo labaatan sano oo kasoo wareegatay khasaarihii ka dhashay weeraradaasi oo la xusaya maanta ayaa waxa ay reebeen saameyn xoog leh iyadoo qaar ka mid ah dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkaasina ay dowladda kenya ka codsadeen in magdhow la siiyo intisaar saale xuseen v o a nairobi
dowladda soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiis hore ay ula gashay shirkado waddanka china laga leeya oo layidhahdo chinese fishing corporation heshiiskaas oo ku salaysan arrimo kalluumaysi waxaana heshiiskan oo markii hore lala galay dabiiqadii sanadkii hore ee shirkadaasi ayaa dhammaaday bishii disembar ee sanadkii hore waxa uu ogolaanayaa in maraakiibta kalluumaysiga shiinaha ay ruqsad ama ogolaanshiyo ka qaataan dowladda federaaligahi si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaar ah waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysigu haaruun macruuf la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda axmed xasan aadan waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa sida heshiiskani ay uga faa'iidaysanayaan dal ahaan
waxaa ka soo galaya horta sida aad ogsoon tahay ama aad hore u ogeyd baa lacagaha ka soo gala laysensiga waxaa lagu shubaa khasnada dowladda waxaana loo isticmaalaa shaqada dowladda ay leedahay taas waa mid oo revenue ayaa ayay ka mid noqonaysaa midda kale waxa weeyaan dad waxa weeye waxaanu kula heshiinay sharikadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada soomaaliya una iibgeeyaan waddamadoodii heshiiskay ku qoran tahay waxaa kaleonu ku heshiinay oo markii ugu horeysa laftigeedu haddaanu arintaa ka hadalno in market weyn iyo wax la process center iyo col storage wax la yihahdo oo ama colgen wax laisku yidhaahdo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin kalluumaysatada ee aan kalluun kaysan karin waxaa ogsoon tahay haruun oo kalluunka anagu soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow nus dollar sababtan waxay tahay awood lagu kaydsado ayaana jirin marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jiro heshiiska dadkuna ka faaidi doonaa adii layiraa waayah aynu u gudubno xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumaysiga sharci darada ayaa ka dhac xeebaha soomaaliya wasaaradaadu hadda ka hor war-saxaafadeedya ka soo saartay inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqahday jeer waxa u badan iiraan bakistan kalluumaysato ka socota labada wadan hadda maxkamad baa ku socotay maalmahan waa la xukumay waa la ganaaxay wadankan shiinaha ee aad hadda shirkadihiisa u cusbooneysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga asia ku yaalaba maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoontihiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan liisanka qaadanaya aysan ahayn kuwii sharci darada ku kalluumaysanayay arun waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa marka horean ku horumariyey cid dembi soomaaliya ka gashay ee lagu caddaysay hay-adaha aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeenna saa ogsoontaha waxaanu leenahay system satellite oo noo karaysan oo aanu kala soconno maraakiibta maxay ahayd oo biyaheena ku jirto oonu ku arki karno cid dembi ka gashay soomaaliya marna lama siinayo laysan sharciga ayaana diidaya annaguna ma siinayno taas waa mid midda kale waxa weeyaan waa run annagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumayska sharci darada ah mana qarinayno soomaaliya in long time wakti dheer la boobayay oo kalluun laga daldalanayay si sharci daraana waa adduunyadana waa ogta inaguna waa ogna dowladdu tallaabooyin dhowr ay qaaday waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami a saxiixnay oo looga soo horjeedo kalluumayska sharci darada ah waxaa ka mid ah in ciidankayaga badda la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomaha ad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu wasaaradda kalluumaysiga ee systemka u yaalla kaashanaya hay-adaha garsoonkuna ay gacanta ku hayaan cid kasta oo soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee soomaaliya ruksad ka haysan ama aanan aysan ogolaynna waxaynu la tegi doonaa sharciga la hadi doonaa ama ha noqdo sharciga caalamiga ama midka iyaga anagu aanu lena marka gacanta kusoo dhigno dowladaha aad sheegaysa ee hadda maxkamadda dadkooda saaran yihiinna waxa weeye maxkamadaha ayaa go-aan ka gaaray keligoodna maaha cid kastoo aynu aynu u aragno inay khatar biyahaga kusoo ku yihiin ama wax khayraadka khatar ku yihiin oo biyahaga soo gelayaan tallaabooyin la mid a midaasoo kale anu ka qaadaynaa maaha inaynu raalli ka nahay waay laba su-aalood ay dhiman mid waxa weeye doonyihii hore ee liisanka loo siiyo shiinaha ka socday miyay jiraan kuwo ku xadgudbay heshiiskii oo ama kalluumaysta sharci darraa sameeyey ama kalluun aan loo ogolayn qabtay oo maaragtay kala baxay xeebaha miyay jiraan waaruuna doomihii hore ee la siiyey laysanka waktigoodii wuu dhammaaday cid hadda anagu laysan naga haysato oo biyaha soomaaliya ku jirto ma jirto sababtaasaana keentay inay dib u soo dalbadaan dowladda jinaha iyo associationkooda inay soo dalbadaan inay maaragtay laysan qaataan marka ma dhihi karno hadda cid baa ku jirta waanu ognahay inaysan ku jirin mana siinayno cidda mika gashay biyaha soomaaliya laysan ma siinayno waay goormuu dhacay heshiiskaa hore uu dhammaaday ay ku jireen
heshiiskaas wuxuu dhammaaday december laba kun iyo labaiyo labaatan sanadka tegey su-aasha igu dambaysa waxa weeyaan xisaabtanka waxa ay qabtaan waad sheegtay qalabaad ka hadashay aada kula socotaan laakiin tanka iyo waxay qaataan dowladda soomaaliya si maxaan ku idhaahdaa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah miyay u kormeeri kartaa awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekado soo istaagaan ood ka tirsataan waxay soo qabteen har waa su-aal wanaagsan heshiiskan ayay ka mid tahay in anagu maraakiibta eenu laysanka siinayno aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan hubiyaan si fiisa keli a iyagu ay dul tagaan ay soo hubiyaan marka ay baxayaanna ay hubiyaan mar kala kontrolaan in waxa ay qaateen waxaynu ku heshiinay ay tahay marka heshiiska ayay ka midta taasna waa gar waa qodob muhiima marka ma dekadaha soomaaliya ayaa laga raacaya oo imanayaan mise dekado kale oo gobolka ku yaala labaduba waa suuragal laakiin annagu waxaa conditionka yahay dowladda soomaaliya markaba aysan soo kontroolin oo shaqaalaheeda aysan tegin oo aanan physical loo arkin inuusan laysan qaadan at same timena inuusan biyaha iyaga ka bixin isagoo aan dib loo kontroolin waxaanu ku heshiinay inuu watayin kale
kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda dowladda federaalig ee soomaaliya axmed xasan aadan wuxuu u waramayey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa inaga xasuusina in waraysigan oo dhammaystiran aad ka heli kartaan bogga v o a somaly com madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta soo saaray wareegto madaxweyne oo ku cayimayo taariikhda doorashooyinka ee xisbiyada iyo midda madaxweynaha ee cayiman xilliga doorashada waxaa hore ugu dhawaaqay guddiga doorashada taasoo sida sharcigu qabo uu maanta madaxweynuhu ku xaqiijiyey wareegto warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne ee ku taariikhaysan toddobada bisha sideedaad sannadka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tix raacaya xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar oo la xidhiidha qoraalka guddiga doorashooyinka ee somalilan kuna taariikhaysan shanta bisha sideedaad waxa uu madaxweynaha somalilan wareegto madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha somalilan waxaanay u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidan xeer madaxweyne labi-iyo labaatan bisha sideedaad cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxaan go'aamiyey baa lagu yidhi wareegdan kow in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto somalilan taariikhdu marka ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha somalilan ka qabsoonto taariikhdu marka ay tahay saddex iyo tobanka noofembar sannadka laba kun afar iyo labaatan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca soomaaliya oo ka qaybgalaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo fizu oo sanadkan lagu qabtay magaalada jengju ee dalka shiinaha gabadhaasi ayaa wareeggii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hooseysa arrintan ayaa dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo qaabkii loogu diyaargaroobay tartanka sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay waxaa kaloo arrintan ay dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada kala duwan ee ciyaaraha soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartooyda gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qaybgala tartamada dibadda wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre ayaa v o eda uga warramay sida gabadhaasi lagu soo xulay waxaa horta gabadha meesha loogu geeyey markaan baarnaan rabaa inaan hoos u taagtaye guddiga olombiga qaranka u yeernay waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaan nooga yimid guddoonkooda waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qolyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliya saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aal weydiin waxaa noo soo baxday marka kow horta marka hore guddiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku kireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhallinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen taa horta meesha noogu xaqiijiyeen labo waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo nasre abuukar cali aysan ahayn ciyaartooy
wasiirka ayaa ka warramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartooyda qaranka matala ee ka qaybgala tartamada dibadda waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambaysa leeyihin xulkan fulaan u aadaa laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin overside sida lagu soo xulay inta badan kalsooni baadana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeey jirtay iyo xiriirada laakiin markaan aragnay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay koo iyo toban bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin lahayn ikraan cabdulaahi maxamuud oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada kaaraan ee gobolka banaadir haddana ah gabadha keliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda kolayga soomaaliya ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan waxaa la dhahaa soomaalida waxay dhahdaa nabaraa filaysa laxmi ma ahlahan tan soomaalida siday u falceliyeen waxaa u malaysa soomaalida inta badan inay hurdayeen ee hurdada ka kaceen ilaahay subxaana watacaala waxaa la dhahaa kun jiro duuceebtaada asturo kooda kuguma daro waxaa dareemaa in ilaahay subxaana watacaala xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed cuqubadii lagu haystay dhibaatooyin gabdhaha soomaaliyeed ay ka dhaxleen xiriirka orodada in ilaahay soo iftiin boqolaalaa isla ordi jirna oo waxaa jiraan maanta magaalada muqdisho dhinacyo ka galeen waxaa jiraan gabdho ilaa hadda u xayiran oo sugaya maalin un inay cadaalad helaan oo ilaa hadda adsaabo qaar ku alamiiteen qaar magaalada muqdisho joogaan gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka banaadir xasan aadan xaajiye borowish islamarkaana ah garsoore xeer caalami ah ayuu barnaamijka ilayska v o edu weydiiyey sida lagu soo xulo ciyaartooyda
ciyaartooyda xulitaankooda waxaa awood u leh amba xulayo ama calinka markaas loo igmado inuu leeliyo amba hogaamiyo qarankaas markaas xiriir kasta oo yahaybo laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdaa macalin runtii la hubiyey aqoontiisa aqoonta uu leeyahay dalka awoodda uu u leeyahay inuu arki karo ciyaaryahanada soomaaliyeed meel walbay joogaan inuu ciyaaryahanada ama horyaalada kasoo gobolada uu arki karo si ciyaartooy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada muqdisho inuu arki karo ciyaartooy dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartooy ilaa heerkaas ah
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska dhadhaab toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheenta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo degaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m-ka hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ah oo loo qabtay ku dhowaad boqol kooxood oo ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka tababar loo qabtay macalimiinta madaarista islaamiga ee ku yaala gudaha xeryaha kama marna xubintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono xaawo aadan cabdi oo ah hooyo qaxooti ah oo caruurteeda ku korisa iibinta cowska xoolaha la siiyo oo ka warbixin doonta habka ay caruurteeda uga nooleyso shaqadaasi aad ku adag barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idila socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed tartamo kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan ku dhowaad boqol kooxood oo ka kooban heerarka kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankaas oo ay soo agaasimtay mid ka mida haydaha samafalka ayaa maalin kasta waxaa u soo daawasho taga boqolaad dadweyne ah halkaas oo bandhig cajiibah ay ku soo bandhigaan kooxaha ka dhisan xeryaha tartankan oo ujeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ayaan waxaan ka wareysanay maxamed qaasim xuur oo ah guddoomiyaha isboortiga xelada dhagaxliya ee kaamka dhadhaab wuxuuna ka warbixin doonaa tartankan iyo qaabka loo soo agaasimay cabdisalaam waa mahadsan tahay tartankan waxaa isku soo dabariday hay-adda h i ama loo yaqaano humanity inclusion oo ka shaqa gasho xarooyinka dhadhaab ahna hay-ad samafale ah waxaana loogu talagalay soddon iyo laba tiim oo saddexda xare ah inay ka qayb galaan xaro walba oo soddon iyo laba tiim oo loogu talagalay barnaamijka lasoo hagaajiyay jadwalka lasoo hagaajiyay noocaas oo ahaa ka dhagaxley ahaan waan isku dabaridnay waan hagaajisnay waxaana bilaabanay liiga bishii aan soo dhaafnay toddobaad laba iyo labaatankeedii haddana si meel fiican buu noo maray wuu noo socdaa maasha allah waa tahay in tartan loo qabto dhowr iyo sagaashan koox oo ka dhisan xeryaha waa arrin u baahan maamul iyo dhaqaalo aada u xoogan bal waxaad ka warbixisaa qaabka tartankan oo ku bilowday diyaargarowgiina ka maamul ahaan cabdisalaan waa su-aal aad wanaagsan waa mahadsan tahay diyaargarowgeena wuxuu ahaa mid soo jireen ah waxaad aan bilaawno soo baraarugno ma aheen sbootska xarada aad buu u dhisan yahay wuxuu leeyahay meeqaan fiican buu marayaa oo xaaladiisa ma xumo hay-adda maadaama ay nambarta gelisay oo arrintaa ay noo sheegtay annana waan qaadanay si bositif aan u qaadanay waan ka shaqaynay juhdi badan baan gelinay haddana xaaladayna aad bay u fiican tahay oo waxaan sameynay selection oo soddon iyo laba tiim ah oo iskugu jiro hataa senior iyo junior iskugu jiro kadibna waxaan taxgelin aan siinay qolo dhimirka lasiya haddaba koox ka socoto dhawooliinta oo tanjans aan siinay iyo koox minority ah oo sudaanis aan jans siinay marka soddon iyo laba tiim oo isku waafaqsan jadwalka loo degay yaan ku bilawnay haddana meel fiican noo maraya maasha allah master xuur sidaan la socono xeradan aada maamushay dhagaxley waxaa ka diiwaan gashan in ka badan boqol kooxood qaabkabaad marka xulashadan u samayseen oo soddon iyo laba kooxood inaad tartankan ku soo koobtaan idinku suro gashay waqti dheer baan gelinay waa runta waa challenge aad u weyn waxaan sameynay siddeed iyo toban tiim oo ka dhisan xarada oo senior ah yaan gees u soo qaadnay oon soo barmood garaynay aan ugu talagalnay in liigan ka qayb galaan kadibna junior a tiim la dhaho yaa hadda kahor liig loo qabtaa jiray inta soo hartay ayaan iskugu yeernay baktansiib baan sameynay waxaan kala soo baxnay laba iyo toban tiim laba iyo toban tiim marka lagu daro siddeed iyo toban tiim meesha waxaa waaye already waxaan haysanaa soddon tiim waxaan sameynay kale sudanis tiim ah iyo tiim dhowolo ah yaa ayagana aan soo soo saarnay aan soo xulanay kadibna waan isku afgaranay bulshadana wax dhibo ka yaalla ma lehen si nadiif ah oo keliya ah yaan kusoo qaadanay dhibna ma jirin wax jaalan jaan la kulanna ma laha si nabadan yaan ku bilaabanay tartanka waa runta waxaan ku qabanay ugu yaraan laba garoon aan ku kala qabanay waxaana iga caawinayay bulshada weynta ee xarada dhagaxley ay ka mid yihiin guddiga ila shaqeyso reefka madaxa bannaan oo aan wala shaqeyno oo hal ambirla aan kuwala shaqeyno marka waxaan sameynay joint gacmahan isku xirsan isku xiranay kadibna waxay u socotaa maalinta waa laba ciyaara dhaceysa at least laba garoon ay kula dhaceysa haddana wuxuu noo marayaa sideed dhamaadkii wejiga saddexaad oo noo maraya insha allah meel fiican oo maraya xaaladayna aad aad bay u wanaagsan tahay waa tahay bal ka warbixay qaabka dabcan dadweynaha xerada ku nool ay tartankan ugu xiran yihiin iyo kaalinta uu ka qaadan karo nabadgelyada bulshada iyo deegaankaba cabdisalaan waa mahadsan tahay isdhexgal bulsho waa sports waa saa sheegtay nabadda meeshan taallo iyo xaaladda say tahay wax lasoo koobi karo ma aha waxaan sameynay hataa deegaanka amagacaawda waa runta waa hoos community waan ku hoos noolnahay hataa laba tiim baan oga jiray oo senior ah marka waxaan sameynay anaga meel walba waan fiirinay aad baana loogu rayaaqaysay jadwalka aan hagaajinay iyo say xaaladda u socoto hadda waxaan dareemaynaa isdhexgal bulsho dadweynihii bulshadii yaaba hadda taageerahooda iyo banaanbaxooda aan yaan soo koobi karin sababta waxaan u talagalnay inuu noqdo liigan league oo laisku soo baxo league oo laga qaado tusaale fiican marka hadda waxaan marhaynaa xaalad aad u fiican hay-adda haji ayna aad baan uga mahad celinayna say noo wacyigeliyeen say akhbaarta noogu keeneen lowlaana uusan jirin wax hantida saa usii weyn ay jirin laakiin waa iska basibation waa isku keen kadibna insha allah mustaqbalka waxaan dareemaynaa inaan saansi ka fiican aan heli doono insha allah waxaa galab kastoo dabcan usoo daawasho taga ciyaarahan qaxootiga ka dhacaya boqollo dadweyne ah oo xaafado kala duwan dabcan ka soo tago ugu dambayntii fariinta aad siinayso dadweynahaasi iyo boqolaalka cayaartooy ee tartankan xeryaha ka qayb qaadanaya maxay tahay cabdisalan waa mahadsan tahay sports waa lafdhabarka haddana waxaa ku shaqeeya dhalinyaro youth ah xarooyinkana youthka ayaa ugu badan sportsna in si qaldan loo isticmaalo ma aha waxaan kaga faa'iidaysanay maalmahan dambe waxaan aragnay kambeeno badan aan sameynay wacyigelin aan sameynay inay dhalinyaro badan iyo yaro oo aad tayo u leh oo waxbarashadoodii inay waqtigii aad lahaayeen inay baraanaha taagan yihiin inay garoomada subaxii ku ciyaaraan iyadoo waxbarasho ay jirto wacyigelin kadib waxaan kaga faa'iidaysanaynaa liigan hadda dhammaadka noo ah aan kaga faa'iidaysanay oo akhbaarad badan aan ku bixinay inay dhalinyaradii ay sports si qaldan u isticmaalin oo si loogu tagalay u isticmaalaan waqtiga waxbarashadana waxbarashadooda ay focuska saaraan waqtigii free ay yihiin iskuul hoolleeyna ay garoomada kusoo laabtaan sifaan uga hortagno muqaadaraadka aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed qaasim xudur oo ah gudoomiyaha isboortiga xarada dhagaxley oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale cayaarahan ka soconaya xeryaha ayaa qaar ka mid a cayaartooyda magaca ku leh bulshada xeryaha waxay u arkaan mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyadoo daayarta qaxootiga ahna ay u ahaan karto fursad ay ku soo bandhigi karaan xafladooda cayaareed maadaama sanadihii lasoo dhaafay gudaha xeryaha aan lagu qaban tartamada kubadda cagta ah ay sida weyn u taageeraan haydaha samafalka naasir badgal waa goolhayaha kooxda almansuur oo ka mid ah kooxaha ugu faca weyn gudaha xeryaha waxaan ka waraysanay tartankan iyo doorka oo ka qaadan karo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta isboortiga xeryaha mahadsanid ustaad cabdisalaan markii wada waad mahadsan tahay sida sharafta leh aad igu soo dhoweysay barnaamijkan marka labaad haddaan guda galo liigan waa liig ka socda saddexda xero marka in badan liig in muddoa lama dhigin laakiin liigan in badan aan sugaynay haddana aadaa ugu faraxsannahay in liigan loo dhigo maadaama uu yahay tartan isdhexgalka bulshada hadda khaasatan aniga haddaan ka hadlayo aad baa muhiim noogu yahay in badan liig banan loo dhigin marka waan soo dhoweynaynaa mar walba cabdinaasir in ka badan labaatan sano isboortigii xerada dabcan qayb ka ahayd waxaa tahay kabtan goolhaaye waxaad ka warbixisaa cayaarahan ka bilowday gudaha xeryaha waxay uga dhegan yihiin bahal isboortiga runtii waxaa weeye waa isboorti ma aad baan usoo dhoweynaynaa waayo liigan loo dhigay saddexda xera ama saddexda kaam loo dhigay dad badan ayaa ka soo qayb gala xeryaha qaxootiga khaasatan xataa dhallinyarada odayaasha gabdhaha haweenka guud ahaan ay aad bay u xiiseynayaan way daawadaan hadda waad arkaysaa garoonka aad iyo aad uu camiran yahay marka waa liig aad iyo aad dadka o dhan ay soo dhoweynayaan aadna u jecel yihiin waa tahay marka laga tago taageerayaasha jielkan qaxootiga ku barbaaray ee isboortiga xiiseeyo maxaa macno ah oo dabcan tartankan u samayn karaa wuxuu u samayn karaa waxaweyaan qof walba wuxuu rabaa inuu ogaado heerka uu ka gaarsan yahay isboortiga waayo waxaan waa tijaabo runtii dhagaxley ciyaartooy badan ayaa u soo halgantay halgamayaal badan ayaa jooga marka waxa weeyaan aad iyo aad buu muhiim noogu yahay isboortiga sidiisaba waxaa looga hortagaa daragaagiska iyo mataqaana amniga in badqa lagu xasiliyo dadka isdhexgalka bulshada sidaa og tahayba dhagaxle waxaa ku nool community kala duwan hadday tahay suudaan hadday tahay mataqaana soomaalida hadday tahay etoobiyaanka hadday tahay oromada marka waa wax aad u weyn isdhexgalka in laisbarto laisdhexgalo isboortiga sidiisaba wuxuu soo dhoweeyaa nabadu ayuu aasaas u yahay marka aad iyo aad dadka dhanba aad baa lagu farxay iyo dadka ciyaartooyda hadda waad arkaysaa garoonka si uu camiran yahay meel istaagan ma leh marka runtii dadka way ku farxeen aad baa u soo dhoweynaynaa liiga waa dhiig aad u wanaagsan maasha allah ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u jeedinaysa hay-adaha samafalka maadaama aad tahay in isboortiga magaca ku leh waxaan u jeedinaya hay-adaha samafalka in la maalgeliyo in ciyaartooyda mataqaana la dhiirigeliyo in hamigooda kor loo qaado in mataqaana la taageero waxaan codsanaynaa hay-adaha ka codsanaynaa inay maalgeliyaan aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa naasir badgal oo ka mid a ciyaartooyda gudaha xeryaha oo ka warbixinayay tartankan iyo muhiimadda uu leeyahay ciyaartooyda da-da yar ee ku nool gudaha xeryaha waa hagaag weli waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawo aadan cabdi oo ah hooyo carruur agoona oo ay dhashay ku korisa cawska iyo abqada xoolaha la siiyo oo ay dusha kusoo gurto waxaa waraysigan oo aan kula yeeshay xerada xagardheer aad uga bogan doontaan sida ay hooyadani dhexda ugu xiratay korinta ubadkeeda waxaad kale oo maqli doontaan macallimiinta madaarista islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga oo loo qabtay tababar ku saabsan habdhigaalka sahlan tarbiyadda carruurta iyo qodobo kale oo muhiim u ah macallimiinta qur-aanka iyo duruusta kale ee islaamiga ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga xaawo aadan cabdi waa hooyo haysata carruur agoona oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab xaawo ayaa nolosha carruurteeda ku maaraysa cawska iyo abqada la siiyo xoolaha oo ay dusha kusoo gurto inkastoo ay shaqadani tahay mid adag haddana hooyadan waxay u tahay il dhaqaale oo ay ku kabto nolosha carruurteeda xaawo ayaa waraysigan ku bilaabaysa waxaa u sahlay inay carruurteeda ka gudbiso nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga aniga waxay igu suuradgashay waan shaqaystaa duurkan ka shaqaysta waxaan gurtaa abqo waxaan guraa coos ayaan gurtaan ka shaqaystaa taas ayaa suurto gelisay inay muxuu ahaan aan dhibaatadaas aan arkin saddex waqdab aan ku shito alxamdulilah nolosheeda aad bay u fiican tahay
dhowaan waxaa la dhimay raashinka la siiye qaxootiga iyo lacagtii gunada ahayd ay qaadan jireen wax saameyna ma kugu yeelata saameyn way igu yeeratay laakiin ani waxaan saameynta oga baxay waan shaqaystaa xooggeey aan ku shaqaystaa saas aawadeed ani ma ii saameyn dhibkaas
waxaad ii sheegtaa tirada uu qoyskaaga ka kooban yahay iyo lacagta gunnada iyo raashinka aad ka qaadato ee xeradan xagar dheer qoyska wuxuu ka kooban yahay waa toddoba cunug anaan dhalay iyo aniga sideed cunug sideed ruuxa qoyska uu ka kooban yahay raashiinkana waxaan qaataa afartan iyo sideed kiilo oo bariis ah iyo afartan iyo sideed kiilo oo moordi ah iyo shanla saliid ayaan qaataa lacagta qudaarta waxaan qaataa saddex kun iyo lix boqol shaqadan marka aada hayso ee aada halkan u fadhido maxaa kaa soo galaa si aad nolosha qoyska ugu maarayso waxaa iga soo galaa maalinkiiba hadduu sifax igu gadmo kun shilin kun iyo shan boqolka ayaan ka helaa marka ugu yarta sideed boqol ayaan ka helaa alxamdulilah wax fiican ayaan ka helaa oo noloshii aan saa'id ugu maaree waxaad tahay hooyo keligeed carruur korsanaysa gaar ahaan carruur agoona markaaad shaqadan ku maqan tahay yaa gurigii iyo qoyskii uga timid yaase kugu sii samaya carruurta carruurteedu waa carruur waaweyn way ishayn karaan ayagaa dab sii shitaan waa dad kor u kacay oo waaweyn maasha allah ayagaa ishayn karo wax karsan karo oo naftooda mooriyeen kara oo hagaajisan karo kan igu yaraa afar jir ah inta kaletana ugu weyn waa dhowr labaatan jir ah ayagaa ishayn kara aygan wax karsan karaan maalintii meeqa kiilo abqa ah ama caws ayaad soo gurtaa cawska waxaan soo gurtaa konton xirmo abqadana shan iyo labaatan kiilaan soo gurtaa waxaan ka raadiyaa abqadi masaafo fog ayaan abqadii cows ka raadiyaa toddoba kilomitir oo kale ayaan ka raadiyaa abqada iyo cooska gaadiid ma isticmaalo dusheyda ayaan kusoo qaataa waayo cooska culeys ma ahan abqadan waa iska fududdahay dusheyda ayaan iska soo saarto wax iska fudud waayo dhib iguma ahan weeye aad bay u fudud yihiin meesha haddaad iigu imaanaysaan ooga shaqaysta oo dhigtaa soo gurista cawska iyo abqada ma keligaabaa raadsada mase waxaa jirta cid kaa caawisa may waxaay caawi kuway laba yaryar aan dhala oo dugsi dhigtaan kuwaas ayaan wataa laakiin ayaga iima qadanaa soo qaato geedkay iisoo daadiyaan waxaan gura laba yaroon dhalaa geedka iisoo lulaan abqada iisoo daadiyaan cooskana meel xaluul axaana ilmaha yarka ay geli karaan ii galaan iga soo guraan oo iisoo dhaweeyaan geedkana caruurtaasaa iisoo luleysa iisoo daadinaysa saa awgeed aan kusoo aruursadaa marka cooskana waxaa iisoo gura kuwa yarka meeshii aniga aan geli karin kuwa yarka ii gala oo iiga soo guraa waagi hore wuu coosku ii dhowaa dhaqso aan imaan jiray hadda laakiin cooska ayaa fogaaday waxay igu qaadan kartaa tobanka saac inaan imaado waa tobanka saacan inaan imaado igu qaadan kartaa inta kale waagi horta cooska ii dhowaa dhaqso galabtii waan kasoo hormari jiray duhurkii aan imaan jiray hadda cooska iga fogaada waxaan imaan karaa markay tobanka saac inay tahay hadda hadda cooskii aad iigu fogaada oon la gaari karin meeqa maalmood ayaa cawska raadisaa maalin kasta in la doono miyaa mase maalmana waa la raadiyaa maalmana waa la iibiyaa maya maalinkas ma raadiye maalina waa nastaa maalina waan doontaa cooska hore iisii horaa ii haraan gataa abqada ii hartaan iska gataa maaldhaaf ayaan u baxaa maadaama cooskii u fogaada hadda waxaa ii sheegtay in carruurta ay agoon yihiin goorma ayuu abbood dhintay sababta u dhintayse maxay ahayd ilmeyga abood wuxuu dhintay labada kun iyo labaatan ku dhintay xanuun yaroo caadi u qabay inkastoo koroono uu jiray laakiin maalmo ku saameyn kara karoona ku dhinta laakiin xiliyaha u dhimanaya karoona ayaa jiray xanuun weyne xanuun saa weyne ma siihayna xanuun oo caadi iska ahaa haa tuhunka ahaa bulshada way dhahayaan tuhunka wuu jiraa karoona maadili wax waa lasu dhex waday laakiin aniga ma cadeyn karo laakiin xanuun yar inuu hayn baan dareemi karaa laakiin ma jirtaa wax caddayna oo ay dhakhaatiirtu soo saareen oo ku saabsanayd geerida saygaagii allah u naxariistee maya dakhaatiirta waxay ku caddeeyeen maysan jirin ka hor shaqadan abqada iyo cawsoo gurista ah sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu hal mar basaan shidan jirnay wakhtiga xaaladda igu adkeed hal maraa laga adko inaan shidano inta kale jiiraanka ay caawin jiray waxmaan karsan jiray xaaladeeda nolosheeda aad bay u adkeed haddana nolosha waxaan uga baxay aniga marka ilma aabahey dhintay anigaa duur iska gala oo iska shaqaystay hadda alxamdulilah hadda anaaba wuxuu aad xoogay ku shaqaysana hadda dhibdhib ima haysta maxaa kugu dhaliyey shaqadan inaad qabato markii ugu horeysay ee shaqadan aad bilowdayse goormay ahayd waxay igu dhalatay markuu ilmaheyga aaboo dhintay ayay igu dhalatay awl an ariga maan raaci jirin ariga toban neef camar aan lahayn duurkaba kaan geeyo yaan cooska barwaaqis ka dhacda cooskii mashkiya la arkay cooska ayaan soo gurtay xaafadda aan ku gadan jiray saas awgeed ay igu dhalisay inaan cooskaa gurto oon soo gato oon kasii bicbijtiro oon ilmaheygan aan oga soo raadi waxay cun lahaynaan taasaa igu dhalisay meeqa sano ayaad ku nooleed xeryahan qaxootiga carruurtase iiga waran da-dooda ee ka ugu yariyo ka ugu weyn iyo haddii ay jiraan kuwo iskuulka gaadhay oo wax kuu barta waxaan ku noolahay labada kun iyo koob iyo tobankaan imaaday intaasaan ka arkaystaa aan ku noolahay xagardheer labaiyo toban sanaan ku noolahay xagardheer aan joogaa caruurteeda gabadha ugu weyn waa saddex iyo labaatan jir secondaryay dhigataa labada kale waxay dhigtaan bremil ay dhigtaan iskuul bremil dhigtaan kan labada ugu yarna dugsiga ay dhigtaan cunuga ugu yar waa cunuga afar jir isagana waxba ma barta sanadiis waa cunug ma gaari weli maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo haween ah hooyo ah keliga caruur karsanaya ee nolosha xeryaha dhadhaabnaya aada u adkaatay oo sii adkaanayso aada nolosha qoyskaaga maareynayso wax weyn ayay iga dhigan tahay ilmaheyga maadinaan ku filnaado ilmaheyga agoonta eh inaan ku filnaado wax weyn ayay iga dhigan tahay aan nolosha noola kasii fiica inaan sii galo oo ilmaheyga noloshooda ay kor usii baxdo wax weyn ayay iga dhigan tahay
ma jiraan haween kale oo sidaada oo kale ka shaqeeya shaqadan abqada iyo cawska mise keliga unbaa xerada keena haa wey jiraan haween meesha duurka aan isku arn meeshaan cooskii abqad ka gurta haween aan isku arn wey jiraan haweenkaasna magaalada weyweynta ninba geeskiis uu ka galaa ka sokow inaad kaafisay nolosha caruurtaada agoonta ah ma jiraan cid kale oo shaqadan aad ka caawiso haa wey jiraan dad qaraabo oo dariska oo iga rafaasan oo caawiyo sokorta saliidda cusub waxay iga soo doontaan aan siiyo bariiska oo kale aan u daro wey jiraan dad badan wax siiyo oo qaraabada dariskayga ah hawshan intii aad ku jirtay qof dumara baa tahay meel fogna waxaad ka soo qaadaa abqadan iyo cawskan wax dhibaato ah ama wax caqabada oo aad kala kulantay shaqadan ma jirtaa way iska jirtaa cabsi way jirtaa waayo dumar ahay laakiin alxamdu hadda waxa dhibaato hadda aan ku qabo ma jiraan hadda oo fogaashada duurka fogidiisa aansan ka ahayn
intii aad shaqadan ku jirtay ka sokow nolosha qoyskaada inaad si fiican u xalisay maxaa kale oo kuu qabsoomay qorshahayga aan samaysto waxaa waaye bil kasto inaan dhigto shan iyo toban kun maalinka haddaan wax helo aan dhigto shan boqol kunka shilmeel aan dhigto aan ku xisaabtama bil shan iyo toban kun iyo toban kun ay iisoo baxdo waxaa ii qabsoomay labaatan neef oo ari ayaan gatay haddana waxaan rabaa inaan laba kareeto gato midna qoryaha midna biyaha aan ka dhigtaan rabaa iga caawiyaan shaqada ani hadda aan ku jira igala qabtaan oon u dhiibo shaqaalaan u dhiibto laba ninoo shaqaalaan u kala dhiibto oo ani beri kamaal ila ii shaqeeyaan rabaa haween badan oo sidaada oo kale caruur keligood korsada ayaa xerada jooga kuwa caruurtooda agoon yihiin oo laga dhintay iyo kuwo la furayba maxay tahay taladaadu aad u jeedinaysa haweenkaas haween waxaa u baaqa inay shaqaysan karaan anoo kale ay noqdaan ay igu soo daydaanaan u rajeynaya taasi waxay ahayd xaawo aadan cabdi oo ah hooyo caruur agoona ku korsata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal macallimiinta dhiga iskuulaadka iyo goobaha kale ee lagu barto culuumta maadiga ah ayaa hela tababaro macalinimo oo ku aadan maadooyinka ay dhigayaan iyo la dhaqanka ardayda laakiin macallimiinta goobaha waxbarashada islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga ayaan helin wax tababaro macalinimo ah waxaana bulshada qaarkeed ay cabashooyin uga yimaadeen goobaha waxbarashada haddaba toddobaadkan ayaa xeryaha qaxootiga markii ugu horreysay lagu soo gebagabeeyey tababar la siiyey macallimiinta goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga khaliif aadan axmed oo ka mid ahaa macallimiintii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda layliga macalinimo ee u qaatay iyo waxa ay ka faa'iideen annagii macallimiinta ahayd yaa haddana dowro galay oo arda noqonnay runtii barnaamijkaan meesha kala kulannay markii la fiiriyo waxaan is leenahay wixii ugu qiimo badnaa oo aanu soo marnay yaanu la kulannay intii maaragtay wax nala soo barahayey maasha allah waxaan maqli jiray markii sheekh imaado macallin fokanne soomaalida ku mamaahi jirta marka waxa weeyaan meeshii annagu aan joognay iyo wixii naloo gudbiyey markaan fiirino haddee meeshii aan mustarhaad joognay intaan hadda dowladda naloo bilaabay meeshaan joognay meel ka koraysaan maanta insha allah waan rajaynaynaa inaan joogno inaan sii kororsanno oon haddee ilaahay baaba subxaana wa tacaala nebi moxamed ku arbay qur rabbi zidnii cilman wuu ku yidhi runtii siiqada carabiga ahee maanta naloo soo gudbiyey iyo tu soomaali ahba oo tii hore xataa ka yar fudud oo naloo soo gudbiyey waa mid si fiican haddii loo dhaqangeliyo barnaamijkeennii hore ee sacabka ahaa oo ardadii annaga aan isfahmi lahayn ee adkayd macallinkii ardadu ay iska hor imanayeen ee culayska badnaa runtii siiqadan hadda naloo soo gudbiyey iyo dowladan hadda nala siiyey haddii aan dhaqangelinno oon dhaqaajinno wax badan baa iska bedeli doona insha allahu tacala saasaan rajaynana cali dhaqane dhicis oo mas-uul ka ah mid ka mida goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ayaa sheegay inay hab dhib badan wax ku bari jireen ardayda laakiin hadda la fahansiiyey si ka fudud hannaankii hore ay ugu adeegsan jireen gudbinta casharada ay ardada siinayaan haddee qaab adagoo marka hore aad u dhib badan baan wax ku baranaynay oo ardayd aan isku rafaadaynay laakiin hadda qaabkan qaab fudud baan hadda nala fahansiiye oo naloo sheegay oo cunuga si fudud uu wax ku fahmahayo waxa wax ugu adaga ugu dhib badanna waa hingaada hingaada marka si uu fudud oo uu ku baranahayo axkaamul qur'aan iyo iyo hingaadiba in uu ku baranahayo alif keli isagoo ku jiro dugsiyaalka annaga xagar dheer insha allahu tacaala aan ku tadbiiqino sidaan wax u qaadan haddii ilaahidmo sida noogu fududna aan wax ugu qaadanno laakiin waxaa naga hortaagan xagga waalidka haddaan arrintaas ku fahanno insha allahu tacaala hadda waxaynu noogu suuragalaynin macallinka waa laga yaaba toddobaatan cunug inuu hayo konton cunug inuu hayo haddii macallin konton ama toddobaatan cunug hayo qaabkan hadda tadriisiga loogu talagala ma aha laguma talagelin sida loogu talagala waa shan iyo labaatan cunug saddex cunug hadduu bata iyo wax ka yar macalinka in lagu ogaado qaabkan uu ku waxbari karaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka
koomkaba adaan ku jecelaho kocashada cisliga walla kacaa kuufaha adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantideen adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantideen kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga iska kama goyn qalbibaa ku taga meelkaa tagay kuma nici naftii ifa koo jeclay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kariya laab igu kariyo igu kariyo qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo sida keena ruug kali reemayo sidanay ka reebo kuu ololaya keenada xubbiga kurka iisudhee igajadu kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaayisii keneen keenada xubbiga kurka iisudhee igajadu kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaayisii keneen iska kama goyn qalbibaa ku taga meelkaa tagay kuma nici naftii ifa koo jeclay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanaya anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkii axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa